galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galab arbacaha bisha januari ee sanadka kuna waa afar waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a qaraxyo ismidaamin ah oo ugu yaraan ay shan iyo toban qof ku dhinteen oo maanta degmada maxaas ee gobolka hiiraan ka dhacay labada baabuur gurigeyga ku dhufteen dad adiga ciidamo joogo iyo dad shacaba wax ku noqday qaarna ku dhaawaaman qaarna ku dhintay dadka kaleetana meel suuqahu baabuurka kale ku qaxeeyo labaad oo dad qaarna waxbarasho u kallahaano iskuuliye dugsi maadaama subaxdii loo kallaho iyo qaar suuqsan ah oo meelaha kasoo dukaamaysan ah oo haween u badan iyo caruur ay ku qarxiyeen
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaar ka mid a siyaasiyiinta muqdisho iyo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo soo dhoweeyey guddi gaar ah oo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo u saaray xiisadda ka ogan gobolka sool marka aan u gudbo su-aashaadi weydiisa horta meesha la yidhahdo laascaanood muddo shan iyo toban sannadooda waxaa ka jiray xasuuq qarsoon oo dad badan oo mageyda ah oan waxba galabsan lagu leynayey jawaabna loo waayey oo maamulka gacanta ku haya meeshaas wax jawaaba ka bixin waayey
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida ruushka ayaa sheegay in weerar gantaal ah oo dhacay maalintii sanadka cusub oo ay ku dhinteen ugu yaraan askari oo ruush ah uu sabab u ahaa ciidamada oo isticmaalayay telefoonada gacanta saraakiisha ayaa sheegay in isticmaalka telefoonada ay u ogolaatay ciidamada ukrain inay helaan bartilmaameedka ruushka ayaa sheegay in durba ay bilaabeen baaritaan arrintaasi la xidhiidha ukrain ayaa hore u sheegtay in afar boqol oo askari oo ruush ah lagu dilay saddex boqol oo kalena lagu dhaawacay weerar lagu qaaday kulliyad ku taala magaalada makeevka oo ka tirsan gobolka donesk ee ruushku haysto waana tiradii ugu badnayd ee dhimashada ruushiya ee ay qirato intii uu dagaalku socday musharaxa afhayeenka aqalka hoose ee koongareska maraykanka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga kevin mcarthy ayaa si isdaba jooga ugu guuldaraystay iskudaygiisii ahaa in loo doorto afhayeenka aqalka wakiilada ee maraykanka golaha ayaa la xidhay guddoomiye la-aan habeennimadii xalay oo salaaso ahayd waana markii ugu horreysay tan iyo kii oo ay ku guuldaraystaan inay doortaan hogaamiye kadib markii loo codeeyey wareegii koowaad bilowga koongareska cusub waxa ay ahayd in ay guul u noqoto xisbiga jamhuuriga maadaama uu la wareegay gacan ku-haynta aqalka hoose kadib doorashadii bishii noofembar laakiin taa beddelkeeda master macarty waxa uu la kulmay diidmo ka timid xubno ay isku xisbi yihiin mudanahan oo laga soo doortay gobolka california ayaa lumiyey saddex codbixin oo isku xigta ilaa hadda mana cadda waddada oo u mari doono guusha marka uu goluhu soo laabto arbacada maanta ah si uu iskugu dayo mar kale in la doorto codbixinta ayaa sii socon doonta ilaa qof uu ku guulaysto aqlabiyadda wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mavlid jabish olo ayaa u xaqiijiyey wakiilada mucaaradka suuriya ee ku sugan dalka turkiga in dowladda turkigu ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso inkastoo dowladda turkigu ay dadaal ugu jirto hagaajinta xidhiirka ay la leedahay maamulka suuriya hadalkan ayaa yimid kadib markii wasiirada difaaca ee suuriya iyo turkiga iyo agaasimeyaasha sirdoonka labada dal ay ku kulmeen magaalada moscow ee dalka ruushka iyagoo isku dayaya in ay soo celiyaan xidhiirkii labada dhinac mucaaradka siyaasadeed iyo kuwa hubaysan ee suuriya ayaa ku booriyey turkiga in ay dib u xaqiijiyaan taageeradooda qadiyadooda maraykanka ayaa dhankiisa ugu baaqay dhammaan dalalka caalamka in aanay caadi ka dhigin xidhiirhka ay la leeyihiin madaxweynaha suuriya bashaar al asad turkiga ayaa lagu tiriyaa mid ka mid a taageerayaasha ugu caansan ee mucaaradka suuriya tan iyo markii ay dagaaladu ka dilaaceen dalkaasi ay dariska yihiin si kastaba ha atee dhowaan madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaanan meesha ka saarin suurtagalnimada in uu la kulmo madaxweyne bashaar al asad si shakhsi ah gaar ahaan kadib qaraxii ka dhacay dalka turkiga oo sababay dhimasho iyo dhaawac kaasoo ka dhacay bartamaha wadada istiqlaal ee magaalada istanbul ururka duulimaadyada caalamiga ah ayaa arbacada maanta ah dhaleeceeyay go-aanada ay dowladuhu ku soo rogeen tijaabooyinka covid nneteen-ka iyo tallaabooyinka kale ee dadka safarka ah ee ka imanaya shiinaha lagu soo rogay iyagoo ku tilmaamay kuwaasi inay yihiin kuwo aan waxtar lahayn tiro sii kordhaysa oo dalal ah oo ay ku jiraan maraykanka kanada jabaan iyo faransiiska ayaa ku adkaystay in dhammaan dadka safarka ah ee ka imanaya shiinaha laga baadho inay qabaan covid-ka ka hor inta aanay soo degin tallaabooyinkan ayaa la soo rogay iyadoo shiinaha lagu arkay tiro sii kordhaysa oo ah dadka uu ku dhacayo covid nneteen-ku arrintan ayaa imanaysa kadib markii dowladda shiinuhu ay joojisay tallaabooyinkeeda adag ee xakamaynta bishii hore galab wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ismidaamin ah oo ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan sida ay v o eda u xaqiijiyeen saraakiil ku sugan halkaas mid ka mid a qaraxyadan ayaa lala eegtay guri uu maxaas ka degan yahay xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka federaalk soomaaliya walow aanu xildhibaan jacfar joogin maxaas xilliga uu dhacay qaraxan halka kan kalena uu ka dhacay guriga gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane haddaba muumin maxamed xalane ayaa v oda u sheegay weerarada inay ahaayeen kuwo argagixiso faahfaahinta warkan waxaa beledweyne kasoo diray xuseen xasan dhaqane in ka badan labaatan qof ayaa lagu dilay tiro soddon ka badanna waa lagu dhaawacay qaraxyo ismiidaamin oo saaka ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan qaraxyadan oo loo adeegsaday laba gaari ayaa waxaa lagu bartilmaameysaday guriga guddoomiyaha degmada maxaas iyo saldhigga booliiska degmadaasi sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha degmadaasi muumin maxamed xalane walaal aada mahadsan tahay sida la socota nabadkii nabaddiidka ahaa ayaa saakay aroortii weerar kusoo qaaday qaraxyaa degmada maxaas gaar ahaan magaalada gudaheeda marka baabuur waxyaalaha qarxe laga soo buuxiyo laba baabuur ay isticmaaleen ayagana khasaare dhimashay dhaawac lahaa ka dhashay labada baabuur gurgoodbay ku dhufteen dad adiga ciidamo joogo iyo dad shacaba wax ku noqday qaarna ku dhawaaman qaarna ku dhintay waxay dhintay allah u naxariisto waxay dhaawacna allah caafiyo dadka kaleetana ay meel suuqahu baabuurka kale ku qaxeeyo labaad oo dad qaarna waxbarasho u kalahaano iskuuliyo dugsi maadaama subaxdii loo kala laho iyo qaar suuqsana oo meelaha kasoo dukaameysana oo haween u badan iyo caruur ay ku qarxiyeen ayagana sidoo kale dhaawac iyo dhimashaa ka timiday marka dadi gul ku dumanoo badanaa jira oo iska jeefay oo xilliga jeefkay ahayd adiga kow toban saac wax dhimanay ahaaday marka dadkaas gurigi ku dumeyno dibaan uga soo fadnay qaarkood qaarna hadda waa baadigoobeyn oo hadda inuu guriga ku dumay inuu banaan ku jiro ma hayno weli laakiin anagaa warbixin ka keeni doona marka waxay dhintana allah u naxariisto waxay dhaawacana allah u boogadhayo waxay khasaaraa dibaan kasoo sheegi doonaa laakiin dhaawacyo kala duwanaan soo saarnay oo qaarna muqdisho looga qaado inta waxba looga qabo waayey dowladda federaalka iyo maamul gobolka kirsada diyaarada soo diraana lagu qaaday qaarna isbitaalka yaaliinoo lagu dabiibaya dhowr iyo soddon qof oo qaba dhaawacyo kala duwan qaarkoodna dhaawacyadoodu ay culus yihiin ayna ka mid yihiin guddoomiyihii degmada ceelbuur korneel nuur xasan guutaale iyo wariye khaalid ilka case oo ka mid ah warbaahinta dowladda ayaa waxaa loo qaaday magaalada muqdisho si loogu dabiibo walaal ilaa soddon iyo lix qofood aa muqdisho loo diray adiga tiro labaatan ka koreydana waa dhimatay soddon iyo lix qofood oo dhaawacana muqdisho loo diray marka tirada dhimashada diban kasoo sheegi doonaa maadaama hadda uu soo aruurin oo baaritaan aan ku jirno
burbur intee leegaa soo gaaray magaalada iyo goobaha bartilmaameedka uu ahaa walaalow meel hadda baabuur lagu qarxiyo hal baabuur ahaynoo laba baabuur lagu qarxiyo waa qayaasi kartaa ma la meeshaana la deganaa jiray maba lahidba marka meela hadda khasaaruhu yarina waa jiraan laakiin inta badan goobaha waxay ku qarxiyeen dhammaan waa wada burbureen haddii guri dhagaxay ahayd haddii dhismo kaloo careef carshaana heelay kulli waa burburan
dagaalaa wuxuu ka dhacaya iyadana sida wararka aan ku helayno deegaan la yidhaahdo dudumacad maxaa nooga beeri kartaa guddoomiye khasaaraha iyo dagaalka cidda u dhexeeya walaal mugdi qaraxan ay magaalada kusoo weerareen iyadana meeshaas xabad ka bilaabeen sida la socotid marka ceelkiina waa waxyeeleena lagu yiri magaaladana iyagoo guryo gub ahaa laga eriyey si nabadgelyahana hadda gacantayna ugu jirtaa ayagiina farxadkoodii meelo ay kasoo baxeen la dhaafsiiyey waana kusoo daba jirnaa
dadka shacabka ah ee qaraxyadan ku dhintay waxaa ka mid ah qoys dhowr iyo toban qof ka kooban oo laba qof oo keliya ay ka badbaaday weerarkan ismiidaaminta ee maanta ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaa ka tacsiiday madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a iyadoo weli ay taagan tahay xiisada ka ogan gobolka sool ayaa qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ay soo dhoweeyeen guddi gaar ah oo uu magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe guddigan ayaa la sheegay in loogu talagalay in uu warbixin kasoo diyaariyo rabshadaha ay dadku ku dhinteen ee ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool warbixintan waxaa muqdisho kasoo dirtay saynab abuukar
bismillahi raxmaan raxiim v o waa mahadsan tahay marka aan u gudbo su-aashaada weydiisa horta meesha la yidhahdo laascaanood muddo shan iyo toban sannadooda waxaa ka jiray xasuuq qarsoon oo dad badan oo mageyda ah oon waxba galabsan lagu leynayey jawaabna loo waayey oo maamulka gacanta ku haya meeshaas wax jawaaba ka bixin waayey haddana waxaa ka bilowday xasuuq toosa oo muuqda oo indhaha caalamka iyo cid waliba arkayso oo dadkii shacabka ahaa ee arrintaa diidanaa ama ka mudaharaaday iyagoon hubaysnayn xabad la mariyey taasoo ah dembi cad oo dagaal iyo xasuuqan qarsoonayn waxaa kaloo loo raaciyey in korontadii iyo biyihii iyo isgaarsiintii intuba ay ka go-an yihiin intii ka soo hadhayna jeelasha lagu guro dadkii dhallinyaradaha ee mudaharaaday arrimaa ka mudaharaadayay taasi waxay u muuqataa inay tahay waxyaalaha hadda ukraine ka socda wax lamid oo kale inay ka socdaan laascaanood intaa haddaan ka gudbo guddoonka baarlamaanku wuxuu magacaabay guddi kasoo tala bixisa arrintaas baarlamaanka weynahana kusoo celisa waxaan qabaa inay tahay fikir saxa oo maadaama baarlamaanka soomaaliyeed uu yahay hay-addii ugu sarraysay ee betelisa shacabka soomaaliyeed inay go-aan ka gaadhaan dhibka gaadhaan dhibta halaha ka socota inay tahay arrin saxa guddoomiyuhuna uu ku mahadsan yahay si ay dadkaasi u helaan xuquuqdooda asaasiga ah iyo xorriyaddooda fikirka labadaba si ay u helaan in baarlamaanka soomaliyeed ogaa ka soo saaro baan maaragtay aada ugu rajo weynahay waana go-aan uu ku saxan yahay guddoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka soomaaliyeed baan ku bogaadinaya sababtoo ah dad soomaaliyeed oo shacab soomaaliyeeda oo u taagan midnimo soomaaliyeed oo calan soomaaliyeed huwan oo fikirkooda iyo rabitaankooda lagu diidayo laguna xasuuqayo oo laleeyahay fikirka aad qaadateen iyo rabitaankiinna iyo soomaalinimadiinna midna waxba kama jiraan waxaydaan rabin baa laydinku sanduulaynayaoo khasab laydinkaga dhigay inaad qaadataan waxaa weeye arrin u taalla baarlamaanka soomaaliyeed waa arrin u taalla xukuumadda soomaaliyeed waa arrin u taalla cid kasta oo caqli u saaxiibihi inay maaragtay go-aan saxa ka qaadato si dadkaas culayska iyo dhibaatada intaa la eg looga dulqaado arrinay u baahan yihiin weeye saasaan markaa baarlamanka somaaliya noogu hambalyeynaya
adeer waxaan u arkaa arinta guddiga guddoomiyaha baarlamaanka u saaray arinta laascaanood awalan waxaan ugu baaqi lahaa guddigaas waa guddi baarlamaaniya oo soomaaliyeed waxayna loo dhaariyey inay ilaaliyaan karaamada iyo sharafta ummadda soomaaliyeed meel kastoy ku nool yihiin bay ku calaamadsan yihiin sidaa darteed maanta waxaa laga eegayaa baarlamaanka soomaaliya arrinta meesha ka jirta oo dhibaatadaa oo dadka maatadaa iyo caruurta iyo haweenka loo adeegsanaya hubka culus oo awoodda loo isticmaalayo hadda laascanood sidaan ka warhayno quxu ka bilowday oo laga yaabo inay ka dilaacdo masiibo bilaaadnimo arrintaas guddiga loo saaray baarlamaanka iyo guud ahaan baarlamaanka soomaaliyaba waxaan ku boorin lahaa ama ugu baaqi lahaa inay xil weyn iska saaraan arrinteedana si soomaalinimo ay u fiiriyaan aysan qabiilooyin iyo u kala bixin baarlamaanku iyo guddiguba qoysqoys aysan u kala bixin maanta soomaali waxa weeye cidina uma maqnaa ceello uma qodna marka baarlamaankaas baa la soo eegayaa idinkoo mahadsan baarlamaanka soomaaliyeed baa tihiin waana u dhaarateena waxaa laydinka rabaa ummadda soomaaliyeedna maanta idinka fiirinaysaa meesha aad arrinta dhigtaan waxaana aada iyo aada idinkuula talin lahaa inaad arrintaas si fiican uga jawaabtaan oo ummadda soomaaliyeed waxay ku qanacda aad meesha lascaanood ka soo saartaan guddiga uu magacaabay guddoomiyaha golaha shacabka argixisada gobolka sool ee guddigaasoo ah inay soo baadhaan wixii meesha ka dhacay ay isdul taagaan dacdadaasoo soo noqnoqotay dad dilal soo socday muddo shan iyo toban sano ah iyo dhacdadii u dambeysay ciidamada somalilan ee dadka sida bareerka ugu layn laamiyada gobolka sool dadkaas isu nabadgelya mudaharaadii wax dhibana aan wadin guddigan waxaan ka rajeynaynaa inay arrintaas soomaalnimo ah si mas-uuliyad ku jirto si islaamnimo ay isu soo baadhaan oo soo waxeeyaan maadaama guddigan uu ka dhashay dareen ah dadka matalayaasha iyo dadka deegaan doorashadooda ay xildhibaanada mooshin ay geeyeen golaha shacabka dhowaan guddoomiyaduna si mas-uuliyad ku jirto soomaalnimo ku jirto guddi ugu magacaabay waxaan rajeynaynaa in arrintaas si deg dega waxaa loo gaaro si kabacdi tallaabo loo qaado dowladda dhexe ee baarlamaanka madaxweynaha iyo rasaaruhuna waxay horey uga gaabiyeen arrintaas inay go-aamo soomaalinimo ay ka qaataan dadkaas dad calan buluuga la taagan laamiyada oo soomaalinimo u dagaalamaya calankaas iyo midnimada si bridge isku xidha soomaalinimada dadka ah in tixgelin iyo la siiyahay priority arrintaas way ku caabeysantay dowladda dhexe wayna ka gaabisay guddigana waxaan leenahay way soo daahaan mar hore in la qaadahaan daraadku wuxuu socday muddo toban casho ah dadkaas noloshii asaasigeeda dhanba laga joojiyay sida sida biyihii korontadii khadkii dhammaan asaasa waxyaalaha asaasiga nolosha u ahaa o dhan baa meesha hawada laga saaray arrin nasiib dar ah xasuuq ba-aan baa ka socda meeshaas dadka dhimashada sida xogta aan ku hayno maadaama dadka gobolka soo jeedinahay waxay ku dhawatay konton qof dadka dhintay saxaafadduna si maaragtay loo bahnaa maysu tegin arrintaas oo la qariyey boqol qof dhaawac kor buu dhaafayaa burbur hantiyeed baa jira gaadoomin baa jirta biraadannimo khatarteeda arrin leeba meeshaa ka socota marka waxaan ka rajaynaa guddigaas inuu si maaragtay soomaalida biraadannimo ku deg dega oo arrinta xal uga keeno mahadsanideen xubno isugu jira siyaasiyiin aqoon-yahano iyo xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya ayaa si wada jir ah u soo dhoweeyey go-aanka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe uu shalay ku magacaabay guddi gaar ah oo warbixin ka soo diyaariya dhibaatooyinka ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool xildhibaan axmed maxamed axmed oo ka tirsanaa baarlamaankii tobanaad ee dalka ayaa sheegay inay tahay arrin wanaagsan in baarlamaanka uu go-aan ka qaato xaaladda cakiran ee haatan ka jirta magaalada laascaanood kadib natiijada ka soo baxda baarista guddiga siyaasiga cabdi cabdulaahi xaashi goley oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa dhankiisa tilmaamay in xaaladda laascaanood aan la iska indha tiri karin guddigana ay saaran tahay mas-uuliyad culus loona baahan yahay in uu u wajaho si cadaalad ah sidoo kale maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah aqoon-yahanada kasoo
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a qaraale had ciladaasi farsamo haddii aynu warbixinadeena kusii socono maamulka puntland ayaa maanta soo saaray amaro culus oo ka dhan ah dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari qoraalka amaradan oo ka soo baxay guddiga nabadgelyada gobolka bari ayaa lagu mamnuucay qabashada shirarka siyaasadeed ee ka dhaca hoteelada magaalada wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay boosaaso maalinimada biri ah ee ku beegan shanta bisha koowaad sanadka laba kun labaatan iyo saddex waxa ay guddiga doorashooyinka puntland hore u shaaciyeen inay si rasmi ah uga bilaaban doonto diiwaangelinta golayaasha deegaanka saddexda gobol gardafu karkaar iyo bari dhowrkii beri ee lasoo dhaafay waxaa magaalada boosaaso ka socday tababaro loo furay kooxaha ka shaqayn doona diiwaangelinta iyo kulamo wacyigelin ah oo ay guddiga doorashooyinka iyo maamulku la yeesheen qaybaha kala gedisan ee bulshada ku nool goboladaas waxaana jira qaar ka mida ururada siyaasadda oo diray baaqiyo ku wajahan inaysan xilligan diiwaangelintu suurtagal ahayn iyagoo ku sababeeyey in aysan ku kalsoonayn habka guddiga doorashooyinka iyo xukuumaduba ay u maamushay howlaha diiwaangelinta dadka qaar ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen qoraal habeennimadii xalay ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha gobolka bari cabdirasaaq cali siciid shaahdoon kaasoo huteelada magaalada boosaaso lagu amrayo in aan wax shira lagu qaban karin iyagoo aan fasax ka haysan guddiga nabadgelyada gobolka bari qoraalkan ayaa lagu sheegay inay jirto xaalad xasaasi ah sidaa darteed afar iyo labaatan saac ka hor maamulka gobolka bari lasoo weydiisto qoraal ogolaansho ah ka hor inta aan shirka la qaban qoraalkan guddoomiyaha ayaa laamaha amniga gobolka bari waxa uu ku amrayey inay si dhow ula socdaan in amarkani shaqeeyey iyo in kale balse isla habeennimadii xalay qoraal kale oo ku wajahan kan guddoomiyaha waxaa soo saaray wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax juxaa waxaana qoraalkiisa uu ku sheegay in dadka reer puntland ay xuquuq dastuuriga u leeyihiin qabashada shirarka iyo kulamo ay ku cabirayaan aragtidooda siyaasadeed haddii aysan kulamadaasi ahayn kuwo amniga wax u dhimaya iyadoo tiro ka mid ah ururada siyaasaduna ay si adag u cambaareeyeen qoraalka ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha gobolka bari magaalada boosaaso ayaa ka mid ah goobaha la filayo in diiwaangelinta golayaasha deegaanku ay maalinimada beri ah ka bilaabato sida ay guddiga doorashooyinku horay u sheegeen iyadoo ay jiraan eedeymo guddiga doorashooyinka iyo maamulka puntlandba ay u jeediyeen qaar ka mid a ururada siyaasadda oo sheegay inaysan ka qaybgelayn diiwaangelintan guud ahaanba ammaanka magaalada boosaaso ayaa ah mid wanaagsan waxaana si weyn loo adkeeyey ammaanka goobaha la filayo in diiwaangelintu ay ka dhacdo magaalada boosaaso ayaa waxa ay martigelisay dadweyne fara badan oo ka kala yimid gobollada puntland kuwaasoo isugu jira siyaasiyiin taageerayaasha ururada iyo dadweyne kale oo u soo daawasho tegay sida wax u socdaan faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
halkan dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa salaasadii shalay si rasmi ah loogu soo dhoweeyey dalalka ecuador jaban malta iyo mozambique iyo weliba wadanka switzerland iyagoo la wareegay kuraasta labada sano ah ee ay ku guuleysteen bishii juun safiinada shanta wadan ayaa waxay ku rakibeen calankooda qaranka iyagoo oo ay weheliyaan kuwa xubnaha kale ah ee ka baxsan golaha safiirka mozambique pedro comisario ayaa ku tilmaamay maalin taariikhi ah waxaana sidoo kale safiirka switzerland bascal bersway ay sheegtay in ay dareentay dareen qoto dheer oo mas-uuliyadeed labada dal ee mozambique iyo switzerland ayaa ay tahay markii ugu horreysay ee abid ay ku biiraan golaha hay-adda qaramada midoobay ugu awoodda badan ee golaha ammaanka maalta iyadu waxa ay ku biiraysaa golaha ammaanka markii labaad ecuador waa markii afraad jabaanna waa markii labiyo tobnaad shiinaha faransiiska ruushka boqortooyada britain iyo maraykanka ayaa ah xubnaha joogtada ah ee codka diidmada qayaxan ee fiitooda leh tobanka xubnood ee kale waxaa soo doorta boqol iyo saddex iyo sagaashanka wadan ee xubnaha ka ah golaha guud ee qaramada midoobay muddo laba sano ah wadamo badan ayaa ku guulaysiga kursiga golaha ammaanka waxaa looga arkaa guul diblomaasiyadeed oo kor u qaadi karta sumcadda qaranka islamarkaana awood u siin karta wadamo yaryar cod ay ku ka weynkii ay ku heli lahaayeen arrimaha ugu waaweyn ee nabadda iyo ammaanka caalamiga ah ee wakhtigaas taagan golahu waxa uu diraa howlgallo nabad ilaalin ah waxaana uu ansixin karaa cunaqabatayno kala duwan waxa uu ka hadlaa mararka qaarkood isku dhacyada iyo meelaha xiisaduhu ka jiraan isagoo sidoo kale sahaminaya arrimaha iyo mawduucyada sida argagixisada iyo xakamaynta hubka xubnaha golahu waxay sidoo kale isticmaali karaan oo madashan u isticmaali karaan inay iftiimiyaan walaacyada soo baxaya ama mawduucyada xiisaha gaarka iyaga u leh dalalku waxay inta badan u ololeeyaan inay golaha ka mid noqdaan muddo sanad ah ilaa lixdan wadan ayaanan weligood kursi ku yeelan tan iyo markii golaha ammaanka la aasaasay kun sagaal boqol iyo sanadkii lix iyo afartankii shanta xubnood ee ugu dambeeyey ayaa bedelaya wadamada indiya ireland kenya mexico iyo norway kuwaasoo middaxuleedkoodii u dhammaaday koob iyo soddonkii bishii disembar xubnaha kale ee hadda jira ee labada sano iyaguna kursiga kusii fadhihi doona waxaa ka mid ah albania brazil gabon ghana iyo iskutoga imaaraadka carabta halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay
lama ammaano cuyub looma heese munacay kana tahay la casiibay anigu xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbaartayo weligeed weligeed macaasi xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbaartayo weligeed weligeed macaasi hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waano hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waano ceeb laguma heli karo hadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dawrsan baa tahay ceeb laguma heli karo hadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dawrsan baa tahay munamuna awadaranta fiidkii dhulka cidhifilaa iyadoon cadceed jirin caawiskii iftiintae awadaranta fiidkii dhulka cidhifilaaci iyadoon cadceed jirin caawiskii iftiintae xaramko la ciidiyo carafay arlada timi isay kuba barbaartayo weligeed weligeed macaasi xaramko la ciidiyo carafay arlada timi isay kuba barbaartayo weligeed weligeed macaasi munamuna hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waano hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waano ceeb laguma heli karo hadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dawrsan baa tahay ceeb laguma heli karo adrad qaaliya tahay qisad sharafta dheer tahay urad dhowrsan baa tahay
halkaaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a goordhow waxaad dhegeysan doontaan dowladda kanada oo mamnuucday in dadka ajaanibta ah ay guryo ka iibsadaan gudaha dalkaasi iyo weliba doodii gaabneyd iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ruushka ayaa sheegay in weerar gantaal ah oo dhacay maalintii sanadka cusub oo ay ku dhinteen ugu yaraan sagaal iyo siddeetan askari oo ruush ah oo arrintaasi u sabab u ahayd ciidamada oo isticmaalayay telefoonada gacanta saraakiisha ruushka ayaa sheegay in isticmaalka telefoonada oo laga mamnuucay ay u ogolaatay in ukrain ay helaan bartilmaameedka askartaasi ruushka ayaa sheegay in arrintan baaritaan lagu wado laakiin ukrain ayaa iyadu dhinaceeda ka sheegatay in afar boqol oo askari oo ruush ah lagu dilay saddex boqol oo askarina lagu dhaawacay weerarkaasi oo lagu qaaday kulliyad ku taala makaveka oo ka tirsan gobolka donesk ee la haysto waana tiradii ugu badneyd ee dhimashada ah ee ay dowladda ruushku qirato intuu dagaalku socday musharaxa afhayeenka aqalka hoose ee koongareska maraykanka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga kevin mcarthy ayaa si isdabajooga ugu guuldaraystay iskudayiisii ahaa in loo doorto afhayeenka aqalka wakiilada ee maraykanka golaha ayaa la xidhay gudoomiye la-aan habeenimadii xalay oo salaaso ahayd waana markii ugu horreysay tan iyo kii oo ay ku guuldaraystaan inay doortaan hogaamiye bilowga koongareska cusub ayaa waxa ay ahayd in ay guul u noqoto xisbiga jamhuuriga maadaama uu la wareegay aqlabiyadda iyo gacan ku-haynta aqalka hoose kadib doorashadii noofembar laakiin taa beddelkeeda macarthy waxa uu la kulmay diidmo ka timid xubno ka mid ah xisbigiisa wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mawlid jabish oglo ayaa u xaqiijiyey wakiilada mucaaradka suuriya ee ku sugan gudaha dalka turkiga in dowladda turkigu ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso inkasta oo dowladda turkigu ay dadaal ugu jirto haddana hagaajinta xidhiirka ay la leedahay maamulka suuriya hadalkan ayaa yimid kadib markii wasiirada difaaca ee suuriya iyo turkiga iyo weliba agaasimayaasha sirdoonka labada dal ay ku kulmeen magaalada moscow ee xarunta dalka ruushka iyagoo isku dayaya in ay soo celiyaan xidhiirka labada dhinac mucaaradka siyaasadeed iyo kuwa hubaysan ee suuriya ayaa ku booriyey turkiga in ay dib u xaqiijiso oo ay u damaanad qaado taageeradooda maraykanka ayaa dhankiisa ugu baaqay dhammaan dalalka caalamka in aanay caadi ka dhigin xidhiirka ay la leeyihiin madaxweynaha suuriya ee bashaar al asad turkiga ayaa lagu tiriyaa mid ka mid a taageerayaasha ugu waaweyn ee mucaaradka suuriya tan iyo markii ay dagaaladu ka dilaaceen dalkaasi ay dariska yihiin laakiin hase ahaatee dhowaan ayaa madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan waxaana uu meesha ka saarin in ay suurtagal tahay in uu la kulmo madaxweynaha suuriya bashaar al asad oo ay si shakhsi ah u kulmaan halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda kanada ayaa mamnuucday in dadka ajaanibta ah ay guryo ka iibsadaan dalkeeda arrintan ayaa imanaysa xilli dadka reer kanada oo soomaalidu ay qayb ka yihiin ay muddooyinkan dambe ka cabanayeen iibsashada iyo kirada guryaha oo qaali ah waryaheena xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan toronto kasoo diray sharci lagu magacaabo bill c oo la meelmariyey bishii juun ee sanadkii tegey oo dhaqan galay kowda bishan januari ee ayaa u diidaya dadka ajaaniibta ah inay dalkan guryo ka iibsadaan ansixinta sharciga ayaa lagu sheegay inay sabab u tahay korarka qiimaha guryaha tan iyo markii uu bilowday xanuunka safmarka ah ee covid siyaasiyiinta qaar ayaa rumaysan in ajaaniibta iibsanaya guryaha ay sabab u yihiin arrinkaasi dadka u ololeeya isdhexgalka bulshooyinka iyo soo dhoweynta kuwa dalka maalgashanaya ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid aanan habbooneyn xilligan dadka uu durbo sharcigan saameeyey waxaa ka mid ah lowri carbonara oo bilowgii sanadkii hore kasoo guurtay dalka faransiiska iyadoo doonaysay inay deegaan ka dhigato gobolka kubek oo ay sheegtay inay shaqo ka heshay lowry oo sidaa ay sheegtay hadda dalkan ku joogto fiiso shaqo oo ku meel gaar ah oo warbaahinta gudaha la hadlaysay ayaa tilmaantay in loo aqbalay inay ka shaqayso waxda daryeelka caafimaadka bulshada balse laga hor istaagay hamigeedii ahaa inay guri iibsato oo ay nolol cusub ka bilowdo dalkan dadka haysta deganaanshaha dalkan ayaanan ku jirin kuwa laga mamnuucay inay guryo ka iibsan karaan kanada farxaan cali jimcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha dalkan kanada ayaan weydiiyey waxaa keenay in dowladdu ay dhaqangeliso sharcigan dadka ajaaniibta ah ka mamnuucaya inay guryo iibsadaan waxaa jirta dad badan oo ka yimaada dunida dacaladeeda haba usii badnaadaane dadka ka yimid hong kong iyo china inay magaalooyinka canada qaarkood sida magaalada vancouver oo kale ay guryo badan ka iibsadaan guryihiioo faaruqan ay ka tagaan mana kireeyaan arrintaas marka waxa ay tahay waa midda koowaade hortaa in ay dadka raba inay guryo iibsadaan aan lacagta lagu qiimayn waa midda labaadee in guryo iska yaalla oo faaruq ah oo cidlo ah aan la xayirin guryaha inaan la xayirin oo aysan faaruq ahaanin sida farxaanba uu sheegay dad badan ayaa rumaysan in hantiilayaasha ajaaniibtu ay sababeen qiimo kororka aada u sarreeya oo dhanka guryaha ah kaasoo xitaa saameeyey dadka guryaha ku degan qaab kira ah sida soomaalida badankood cabdirashiid xasan xirsi bakin oo muddo degan dalkan ayaa xilli sii horreysay ii sheegay inuusan arkin qiimo korarka guryaha ee xilligan muddadii uu deganaa dalkan guryuhu waxaa loogu talaga ilaa kun kun iyo boqol inayna ka badan maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya laba kun oo dollar marka sbeshal haddaan nahay annaga soomaalida waddankan deganna dhaman yihiin dad profeshonaal oo lacag badan ku shaqeeya inkamkano iska yaraa marka runtii dhib aad iyo aada u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha qiimaha guryaha ee sanadihii labada kun iyo labaatankii iyo labada kun iyo kow iyo labaatankii ayaa la sheegay in ay hoos uga dhaceen siday ahaayeen ka hor inta uusan dhaqan gelin sharcigan qiimaha guriga ayaa kor u dhaafaya siddeed boqoloo kun oo canadian dollar ah bishii februari ee sanadkii tegey balse wuxuu hoos usoo dhacay ilaa saddex iyo toban boqolkiiba sida ay sheegeen canadian real state association bishii januari ee sanadkii tegay ee labada kun iyo labaiyo labaatanka ayaa sidoo kale la dhaqan geliyey in dadka ajaaniibta ah ee iibsadaa guri misena aanan la deganayn la canshuurayo hal boqolkiiba qiimaha guriga ku fadhiyo dhammaan arrimahan ayay dadka qaar ku sheegeen dadaallo wax looga qabanayo cabashada dadka deegaanka ee ku saabsan sicir bararka dhanka guryaha xuseen nuur xaaji v o a toronto
dowladda faransiiska ayaa ugu baaqday midooda yurub in ay ku bilaabaan dadka socdaalka kusoo gelaya dalalkooda ee kasoo safraya dalka shiinaha inay iska soo eegaan xanuunka covid ka hor safarkooda iyada oo xanuunkaasi kusoo labakacleeyey warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v oda ee qaarada yurub cabdixaafid cawir ismaaciil dad badan liiska xagga dambe waxa ugu jirta warwar ay ka qabaan xanuunka covid sagaal iyo toban laakiin waxa aad moodaa in meelo badan oo caalamka ka mid ah weli warwarkaasi jiro ilaa iminka dalalka midooda yurub wadamada faransiiska talyaaniga sbain iyo britain oo aan ku jirin midooda ayaa sharuud ka dhigay dadka kasoo safraya shiinaha inay soo baadhaan xanuunka covid sagaal iyo toban saraakiisha midooda yurub ayaa kulan ay yeesheen ka hor fasaxii krismaska aan ku guulaysan inay meel wax isla dhigaan arrinkan covid sagaal iyo toban iyo shiinaha toddobaadkan laga bilaabo faransiiska waxa uu soo rogay in qofka kasoo safraya shiinaha ee usoo jeeda waddankooda uu sito shahaado caddaynaysa in siddeed iyo afartankii saacadood ee u dambeeyey uu iska soo baaray xanuunka covid sagaal iyo toban waxaa kale oo ay saraakiisha caafimaadka faransiisku samayn doonaan inay dadkaas qaarkood ka eegaan xanuunka marka ay dalkooda soo gaadhaan wasiirka caafimaadka faransiiska francos brown ayaa sheegay in ay nidaamkan ku riixi doonaan in midooda yurub oo dhan lagu dabaqo isaga oo la kormeeraya madaarka magaalada baris wasiirka gaadiidka faransiiska mar la weydiiyey in haddii qof kasoo safray shiinaha oo xanuunka covid sagaal iyo toban qabaa uu kasoo dego dal kale oo ku yaala yurub kadibna usoo gudbo faransiiska waxa uu ku jawaabay inay sababtan u doonayaan in dhammaan dalalka xubnaha ka ah midooda yurub ay arrinkan sharci ka dhigaan dalka britain waxa ay khubarada caafimaadku ka digaysaa nuqul cusub oo xanuunka covid sagaal iyo toban dor maxamed cadiid hurre oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo degan magaalada shafil oo ku taalla waqooyiga britain ayaan wax ka weydiiyey nuqulkan cusub fayraskan koronuhu waa mid inala jooga oo aan tegayn waanu tarmayaa oo marba nuqul kastaaba nuqul cusub baa kasii dhalanaya marka iminka nuqulkan laga qaylinaya ee hadda xiligan soo baxay waxaa dhalay nuqulkii hore ee inala joogay la odhan jiray omicron marka hadiyo goorna fayrasyadu waxay tarmaan xiliga maaragtay waqtiyadu ay iskala bedeleen ama xagaagu baxayo oo ama guur soo gelaya ama jiilaalku marka waxa ugu badan xiliga ugu badan ee ay maaragtay yimaadaan waa xiliga jiilaalka wakhtigaasoo difaaca jirku qofku uu hoos u dhaco siiba dadka waaweyn ee weliba xanuunada lala darsa qaba sida macaanka dhiikarka iyo xanuunada xagga difaaca ku dhaca oo kale waxaa kaloo isaguna meesha ku jira hargabkii fuluuga oo xiligan oo kale yurub iyo waqooyiga america marka maaragtay qabowgan daran yimaado isaguna hargabkaasoo dadka dadka waaweyn laaya siiba dadka xanuunada lala darsa qaba dadkoo dhanna ku dhacaya oo dadkii qofkii nugleynaya daciifinaya marka nuqulkan cusub ee omicron ka dhashay waxa uu isaguna xiligan kusoo beegmay waqti ay cimiladu aada u xun tahay waqooyiga maraykanka iyo dhulkan galbeedka yurubba taasi waxay u sahashay nuqulkan cusub in dad fara badan ay cusbitaalada galaan oo waxaa la sheegaya boqolkiiba afartan ilaa toddobaatan dadka iminka cusbitaalada u jiifa koronaha inuu nuqulkan cusub keenay wasiirka caafimaadka faransiiska ayaa sheegay in baaritaanka lagu samaynayo dadka rakaabka ah aanay macnaheedu ahayn in dadka laga celinaya inay faransiiska yimaadaan laakiin waxa uu tilmaamay in arrinkani yahay qaab lagu xakamaynayo nuqulada cusub ee xanuunka covid sagaal iyo toban wasaaradda caafimaadka faransiiska ayaa sheegtay in shuruudani jiri doonto ilaa dabayaaqada bishan janawari lix diyaaradood ayaa dalweynaha shiinaha uga soo goosha faransiiska haddii lagu daro diyaaradaha ka yimaada hong kongna waxa ay noqonayaan siddeed diyaaradood toddobaadkii badiba rakaabka ka yimaada shiinaha ee ku aadan faransiiska waxay ka soo degaan madaarka weyn ee charles de gol ee magaalada baris saddex boqol oo rakaab ah oo soo gaadhay baris axaddii toddobaadkan boqolkiiba lixdan ka mid ah waxay toos uga soo degeen faransiiska halka boqolkiiba afartanka kale ay soo mareen dalalka kale ee yurub dhammaantoodna waxaa laga eegay xanuunka covid sagaal iyo toban ka hor intii aan loo ogolaan inay gudaha magaalada u gudbaan dalalka maraykanka iyo qatar ayaa iyaguna sheegay inay baaritaanka rakaabka kusoo rogeen dadka kasoo socdaalaya shiinaha dowladda beijing ayaa sheegtay in tallaabooyinka ay wadamadani qaadeen baal marsan tahay shuruucda caalamiga ah tallaabo la gudboonna ay iyaguna ka qaadi doonaan cabdixaafid cawin ismaaciil v o a london
markana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo jeedinaya xasan kaafi qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey qaybo ka mida dhallinyarada soomaaliyeed ayaa door bidayey inay u tahriibaan waddamada reer yurub si ay u helaan nolol dhaanta tii ay dhulkooda hooyo uga soo tageen waxaana qaarkood ay noloshooda ku waayeen safarkaasi tahriibka ah iyagoo kuwii ugu dambeeyeyna ay ku geeriyoodeen badda u dhexaysa turkiga iyo giriigga haddaba sidee lagu joojin karaa tahriibka yayse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo agaasimaha mashaariicda iyo horumarinta gobolka banaadir cabdiraxmaan axmed xayle waxaana hadalka ku horeynaya doctor shaafi tahriibka wuxuu ka mid yahay mushkiladaha caalamka haysta uu caalamku la ilxun yahay buu kamid yahay si guud ahaan gaar ahaan dowladaha soo koraya si gaar ahaan soomaaliya oo dowladeedii sagaashan iyo kowdii ay burburtay ilaa haddana dowlad saxa oo bulshada soomaaliyeed ay ku tiirsan tahay ayna helin kol haddii dowlad soomaaliyeed oo dadkii shaqaalaysiisa oo warshado leh oo shirkado caalamiya leh oo wasaaraduhu ay qaadan hayaan shaqaalihii loo baahnaha ayna jirin oyna dowladdu ka fargarayn karin dhallinyaradaa soomaaliyeed ee soo kacaya mar haddii amni la-aan meeshii ka dhacay oo aad ogtahay qaraxyada iyo amniyada amniga dalku meeshuu marayo waxaan ognahay sanad walba kubanaan dhalinyaro soomaali ah baa dalka gudihiisa iyo dibadiisa ka qalanjabiya oo wax kasoo barta taasna markii ay soo laabtaan fursadihii ay rabeen dalka gudihiisa kama helayaan oo shaqo ku ay iyaku isku maareeyaan oo noloshooda ku maareeyaan oo ehelkooda ku maareeyaan kama helayaan dowladdiina kama helayo oo dowladdiina iyaduna uma diyaarsano oo hadda kabaasigagaas ma qaadan karto dowladdu waxaad moodaa in ayna daahiradan mid la xakamayn karo ayna waktigan hadda la joogo ahayn waalidkuna uuna ku dhalilayn dowladduna ayna xaaladda hadda lagu jiro mas-uuliyaddaas ayna qaadi karin baan aamsana haye cabdiraxmaan walaalkay doctor shafi runtii waxaa moodaa in fikirka aada aan ugu kala duwannahay anigu waxaan qabaa in dowladda soomaaliya iyo waalidkuba wax badan ay qabteen waalidiintu runtii in dhallinyarada ay aada ugu soo tacab iyo tiir beeleen ayaa moodaa oo runtii dee dhalinyaradu dhallinyarada soomaaliyeed runtii aada ayay waalidiintu ula soo tacaaleen waxbay soo bareen dee businessay u fureen waxay ku dadaaleen qofka soomaaliga ah ee dhallinyarada inuusan maaragtay tahriib iyo maaragtay dhibaatooyin kale iyo waxyaabo kaleento uusan sameynin waxaana moodaa runtii in waalidiintu ay aada u soo dadaaleen dhanka dowladda runtii wax badan ayay ka qabatay dhankan tahriibka ah waxaa la sameeyey shaqo abuur fara badan ayay dowladdu sameysay waxaa ugu dambeeyey hadalkii madaxweynaha ee maalin dhaweed uu khudbadiisa ku jeediyey markii la doortay weliba beryihii ugu horreeyey ayay ahayd in shaqo abuur fara badan dhallinyarada soomaaliyeed loo sameynayo dhanka runtii dowladdu waxyaabo fara badanay ka qabatay tahriibka xarumo badana runtii ku yaala hargeysa muqdisho iyo weliba boosaaso oo la yiraahdo migration response center waxyaabaha runtii ay ka jawaabaan waxaa ka mid a in dhallinyarada soomaaliyeed ee dunida ku kala baahday runtii qaarkood ay xiran yihiin xitaa dib loo soo celiyo kuwo xitaa wadamada barwaaqeysan hadda maxaa la yirahdaye loo tahriibayo kamida qaar soo laabta ayaa jira marka dowladdu runtii waxyaabo fara badan iyo dadaallo fara badan ayay wadaa waxaan isleeyahay haddii ay sii joogtayso ay sii kusii dadaasho in wax badan laga gaari doono doctor shaafi waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay cabdiraxmaan adiga maxaad ku sababeynaysaa in dowladda iyo waalidiintuba aanay waxba ka qaban karin tahriibka waxaan ku sababeynhayaa ugu horeysa horta dee mashaariicay dowladdu bixisay oo waaweyn intay hadda jirta dowladda soomaaliyeed dowladda iyadiibaaba teeda la leecaysa oo dowladdu dee waad ogtahay amniga dalku xaaladu way ku sugan yahay maalgashina dalku wuxuu yimaadaa in amni dhaco waxaan ognahay siduu walaalkeen sheegay wuxuu yidhi madaxweynuhu wuxuu yidhi hadalkiisii ugu dambeeyey ku hadal qabsaday ee ahaa inuu madaxweynuhu iyo dowladda soomaliya u sameynayso maalgelin dhalinyarada waa sax taa aan gaadhno waxaan qabaa dowladdu waxay u baahan tahay intan in ka badan inay dhalinyarada usoo jeedsato waan ognahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan shacabka soomaaliyeed waa dhalinyaro amni daraduna waxay ka imanayso waa dhalinyarada haddii dhalinyaradu ay mashquulaan oo meelay ku mashquulaan ay helaan amni daro ma imanayso tarhiibna ma imanhayo oo dhalinyaradu baddan ma aadayaan marka duruuf baa haysata dhalinyarada soomaaliyeed oo u keenaysa in ay naftooda halligaan cabdiraxmaan maxaa daliila oad u haysaa in dowladdu ay dadaal ugu jirto inay xakamayso tahriibka waxaan rabaa inaan doodeyda ku saleeyo ee waddanka gudihiisa dadka muuqda ee dhallinyarada ah ee runtii waddanka wax ku bartay ee iska diiday inay tahriibaan ee runtii waddanka kaalinta fiican ee weliba muuqata kaga jirta you can't imagine ma malayn karaysid waanay jiraan runtii sidaas si lamid ah waalidiinta soomaaliyeed waxay ku dadaaleen oo runtii juhdi badan ay ku bixiyeen in dhallinyarada soomaaliyeed aanay waddanka ka bixin sbeshal dhallinyaradii markaas waalidiintooda maaragta runtii ay wax kareen in shaqo abuur fara badan loo sameeyey waxaa jirta shirkado fara badan oo waddanka jooga oo local ah oo shaqaaleysiiyey intaas oo dhallinyaro ah waxaa ka mid a shirkadahaas runtii hadda mid iyo laba aan ka sheegi karo shirkadaha waaweyn sida dahabshiil sida maaragtay hormuud sida maaragtay beko sida maaragtay runtii muqdisho power inta u shaqeysa waa dhalinyaro soomaaliyeed oo wax bartay waddankan wax ku bartay waxaan hubaa marka haddii maaragtay runtii dowladda iyo iyo private companies-ka ay iskaashadaan waxa hadda la qabtay wax ka weyn ayaa la qaban karaa marka waxaan isleeyahay waxyaabo fara badan oo runtii waxaa jira baajiyey in dhalinyarada soomaaliyeed ay tahriib ay galaan waxaynu joognaa gebagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese lagu joojin karaa tahriibka aan ku horeeyo doctor shaafi xalka waxaan u arkaa in ugu horeysta wacyigelinta lagu dadaalo oo dowladdu wacyigelin samayso culimada iyo ururada bulshada rayidkuba ay ku dadaalaan in wacyigelinta la xoojiyo oo dhalinyarada soomaaliyeed la baro wadankoodu in uu u baahan yahay intii aad ka carari lahayd ee adigoo ka maqan aad halku aad u arki lahayd inaad ka cararto halku waa inuu kuula ekaado inaad dalka dhex jooga inaad dalkii xalliso adigina ku dhex noolaato adigana duruuftaada ku xalliso isagina aad xal nabadgeliyo iyo badhaadho aada u horseedo marka waxaan isleeyahay qodobadaas baa ugu muhiimsan in dhalinyarada soomaaliyeed sababi kara inay ka baaqsadaan in ay beegsadaan oy naftooda ku hadligaan badaha si ay meelo kale irsaaqada ugu doontaan haye cabdiraxmaan dhinacaaga haddii aan ku siiyo maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa xalku wuxuu ku jiraa laba shayba aan u kala qaado marka hore dhanka waalidiinta waxaan rabaa waxaa jira waalidiin fara ku tiris ah oo aada u yar oo runtii weli aaminsan fikirka taxriibka ah iyo maaragta runtii dhallinyaradooda inay maaragtay waxyaabaha runtii waddanka ka jira ee challengeska ah oo maaragta runtii caqabadaha ah ay kala cararaan marka waxaa laga yaabaa marka in waalidka uu kusoo dhaco in dhul uu u iibiyo ilmihii marka waxaan rabnaa in waalidka maaragta runtii ay ka waantoobaan waxyaabahaas waxaa dhici karta inuu dhulkii waayo wiilkii ama gabadhii uu diraynahay uu waayo oo maaragta runtii saxaro ama bad uu ku waayo waxaan qabaa dadka dadka diasporada ah noo imaanaya runtii inkastoo aan ogahay wasaaradda arrimaha dibadda runtii inay samaysay policy la yiraahdo policy diaspora waxaan rabaa in maaragta runtii dowladdu ay samayso center centris ay samayso meelo dadka diasporada ah ay marka hore waddanka kasoo bilaabaan si waxa ay dadka la dhexgalayaan ay noqoto wax ka saliim ah dadka inay ku dhiirigeliyaan in la tahriibo intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen doctor axmed daahir shaafi iyo cabdiraxmaan axmed xayle tan iyo kulanti dambe nabaday
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi goystada nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban kaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a xaafado ku yaalla magaalada hargeysa ayaa markii ugu horeysay muddo ka badan labaatan sana ah waxay heleen biyo ay soo gaarsiisay wakaaladda biyaha arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii wakaaladda biyaha ay kaalmo ka heshay hay-ado caalami ah warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle dadka reer hargeysa ayaa in badan dhegta ka maqli jiray biyo ballaadhinta magaalada hargeysa laakiin kadib markii rajadoodu ay fogaatay ayaa badi ay dadku ka rajo dhigeen islamarkaana samir ka qaateen helitaanka biyaha fidintooda waxaase mar qura rumowday sida ay dareensan yihiin bulshada hargeysi markii la arkay biyo qulqulaya iyo xaafadaha aan biyaha heli jirin ku dhowaad labaatankii sana ee u dambeeyey ama dhowr iyo tobankii sana ee u dambeeyey oo biyuhu ay soo gaadheen qaar ka mid a qoysaska xaafadaha magaalada hargeysa ee biyaha furitaanka wejiga koowaad ee hargeysa helay ayaa sharaxay dhibaatada ay ku qabeen biyihii booyadaha iyo sida ay dareensan yihiin kadib biyaha ay heleen ee qasabadda
hadda iyo markii hore biyaha walaa hortaa waxaa u dhexeeya dhifira fara badan kaasoo ay ka mid yihiin dee markii hore adoo lacagtaadii haysta ayaa biyaha mararka qaar kaa soo raagayen booyadoo kale markaad la hadasho wuxuu ka odhanaya haye hodhow baan ku imanaya hodhow waxay qaadanaysaa inay dee saacataydoo kale wakhti badan inaad sugto ood waxagaa ku cakarnaato dee lacagtaadina ood haysataa biyihiina ma haysatiin hadda laakiin alxamdulilaah si fiican bay u soo dhacayaan waxay maqnaadaan annaga weli waxay naga maqnaadaan laba cisho maalinta saddexaad way nala joogaan maalmaha qaar bay hal maalin naga maqnaadaan marka hadda hadda iyo markii hore iskuma doorsanayno waxaan filayaa hadda inaanu ku jirno badhaadhay maasha allah tabaarak allah culayska saarnaa bulshadu ma ahayn oo keliyaja in biyaha ay helayaan ee booyadaha ay dhib ku qabeen laakiin dhinaca kale waxaa muuqda culays dhaqaale oo ka degay kadib helitaanka biyaha qasabadda sida ay sheegayaan qaar ka mid a xaafadaha biyuhu ay soo gaadheen ee magaalada hargeysa waxaan isticmaali jirnay booyadaha booyadahaasna niyow aad bay u qaali haayeenoo taangii waxaa naga qaadi jirtay todobaatan todobaatan kun oo shilin oo u dhiganta sagaal dollar bishii waxaan isticmaali jirnay shan labaatan dollar iminka falilah alxamdu intii aan helnay biyahan wakaalada amba biyahan qasabadaha waxaa laga yaabaa in ay maalintii amba labadii cisho mar soo dhacaan labada cisho marka mar soo dhacaan dee taagi keliya maahan in boqol taagi laga buuxiyo jaarka xaafadaha u dhow waxaana lacagteedu noqonaysaa qiyaasaan sagaal doollar bishii marka waxa u dhexeeya dee inta cilkii dhulka isu jiraan iminkana biyo waxaan helnaa aada nagu filan oo iyagoo biyii hore ku jiraan oo taangii hore kala bara ayay haddana soo dhaceen biyihii
inkasta oo weli aanay biyuhu wada gaadhin guud ahaanba xaafadaha iyo degsiimooyinka magaalada hargeysa haddana waxaa jira in qorshaha wejiga koowaad ay ka faa'iidaysteen xaafado badan oo aan biyaha hore u heli jirin qaar ka mid ah aqoon-yahanka magaalada hargeysa ayaa muujinaya in tallaabadani ay tahay mid bulshadu ay u baahnayd wuxuu uga dhigan yahay waa cusub iyo iyo iyo iyo wax wanaagsan oo soo kordhay biyuhu may gaari jirin xaafado badan intaan wejiga koowaad la daahfurin maantana falilaahi alxamdu waxay gaadhaan xaafado badan waxaana fidhanshiyaal ah oo caddayn u ah dadkii oo is-abaabulaya oo koox koox wakaaladii u booqanaya si ay u codsadaan in loo sameeyo biyo gaadhsiin waana tallaabo hore loo qaaday runtii cid kastaoo ka shaqaysay oo maaragtay madaxda wakaaladda u horreysanaa waanu ku bogaadinayna hadan maxamed cakulle v o a hargeysa
markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanada maryam mursal
Yeah.
heeskaasi ay nagu luqaynaysa fanaanada maryam mursal ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgeliyo